galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha may waa toddoba sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ama galabnimo oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dishay madaxii al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan puntland oo sii daysay dhallinyaro lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab
saddex biloodiiba xoogaan ku xirray haddana xuriddii waa leysiiyey dambeena waa ligu waay waxaan waana mahad maxkamadda sharafta loo maadsan tahay anigoo magacayga cabdinaasir maxamed xasan ah wax dembi aana loo waayey intaasoo dhallinyar aan ahaynay oo dembiga nalagu waayey maxkamadda sharafta leh maanta ee xorriyaddaayna nala soo celisay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ciidan oo shantii bishan meeye ka dhacay gobolka shabeellada hoose ay ku dishay macalin cismaan cabdi baadil iyo saddex maleeshiyada kooxda al-shabaab ka mid a ninkan oo ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa hogaamiyaha kooxda ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku dhintay weerar uu ciidanka xoogga dalka ku qaaday sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay dowladdu soo saartay dowladda ayaa sheegtay in tallaabadani ay dhabarjab ku tahay kooxda al-shabaab warkan oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in xiliyadii dambe ay jireen dhallinyaro kooxda ka soo goosatay haddana ay ugu baaqayaan dhallinyarada kale in tallaabo taas la mid ah ay qaadaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dowladdu sheegtay inay u fidinayso dhallinyarada kooxda ka soo baxda
goobaha codbixinta ayaa looga dareeray dalka faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mida ololayaashii ugu adkaa ee dalkaas laga galo waayadan u dambeysay waxaana hindisayaasha labada hogaamiye kala wataan ee codbixiyaashu ay ku kala dooranayaan ka mida in lasii hayo jidka isdhexgalka caalamka ama globalisationka iyo in dhinaca kale oo rabaa in la qaado jidkaas ka duwan lagana baxo midooda yurub ololahan waxaa hadheeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada socdaalka iyo ammaanka labada murashax ee loo kala codaynayo ayaa kala ah emmanuel macron iyo weliba haweenayda sida aadka ah uga soo horjeeda dhinaca muhaajiriinta ee marin leben saadaal la sameeyey ayaa muujinaysa in macron uu hogaanka ku hayo ilaa saddex iyo lixdan boqolkiiba aftida ama saadaasha la sameeyey halka marin leben ay iyaduna haysato ilaa toddobiyo soddon boqolkiiba
kooxda xagjirka ah ee boko xaram ee ka dagaalanta waqooyiga dalka nigeria ayaa sii daysay laba iyo siddeetan gabdhood oo ka mid a gabdhihii ardayda ahaa ee ay afduubeen sanadkii laba kun afar iyo tobankii gabdhahaas ayay keeneen deegaanka jibog oo ku yaala xuduudda ay nigeria la leedahay waddanka jaad iyo niger saraakiil u hadashay dowladda nigeria ayaa xaqiijiyey sii deynta gabdhahan sida uu soo xiganayo telefishinka c n n-ka oo sheegay in ay warka ka soo xigteen sarkaal nigeriyana oo ka mid ah saraakiisha xaaladan u dhuunduleela sarkaalkan ayaa u sheegay telefishinka in gabdhuhu ay hadda ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ee dalka nigeria iyaga oo ku sugan deegaanka la yidhaahda banki oo ku yaala xuduudda uu dalkaasi la leeyahay dalka cameroon
laamaha ammaanka ee dalka ciraaq ayaa sheegay in laba qof la dilay lix kalena ay dhaawacmeen kadib markii kooxo xag jir ahi ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka ciraaq halkaas oo ay ku sugan yihiin la taliyaal milatari oo maraykan ah ilaa hadda lama sheegin in dadka dhintay ama kuwa dhaawacmay ay ku jiraan ciidamo maraykan ahi laamaha ammaanka dalka ciraaq ayaa sheegay in laba qof oo xidhnaa suuma suumanka qaraxu in ay isku qarxiyeen xeradan oo ku taalla meel u dhow magaalada kirkuk halka saddex kale oo kooxdaas ka mid ahna toogasho ay ku dileen ciidamada kurdiyiinta
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan labaatan qof oo ku kala eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururada daacish iyo al-shabaab ayaa maanta la hor keenay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee puntland maxkamaddan ayaa qaar ka mid ah eedeysanayaashaasi dib ugu soo celisay xorriyaddoodii kadib markii wax dembi ah lagu waayey siday maxkamaddu sheegtay halka kuwo kalena maxkamadeyntooda dib loo dhigay wariyaha v o a faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
kow iyo tobankan dhallinyarada ah ee ay maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay saakay xorriyaddooda dib ugu soo celisay ayaa muddo saddex bilood ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso hase ahaatee baaritaan dheer kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunkan ay dhallinyaradu xorriyaddooda dib ugu heshay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol waxay u fadhiisatay oo xorriyaddooda u soo celisay dacwad ciqaabeedka lidku eedaysanayaasha kooiyo tobanka eedaysane kadib markii ay hay-adaha baarista biliiska iyo xafiiska xeeraalintuba ay caddeeyeen in ay ku waayeen eeddii loo haystay kuwaasoo ku eedaysnaa xeer nambar tu xeer nambar ten faraysa koowaad iyo labaad ee la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyaddooda qof kasta oo wax lagu waayo oo dembi lagu waayo maxkamaddu waxay u soo celinaysaa xorriyaddooda iyadoo aan wax damaanada iyo wax baalkiyminna lahayn qofkii dembi lagu helo waxaa la marinayaa sharcigaa la marinayaa cidna looga habaysan mayo cidnana sharcigaas waxa uu ka qabo kii ay tahay sanawaadna sanawaad buu qaadanayaa kii xukun dilana hela dilkiisa helayana lagu filinayaa qaar ka mid a dhallinyarada maanta xorriyaddooda dib u helay ayaa ka warramaya dareenkooda iyo siday u arkaan magacayga cabdisalaad muuse aadan haddana xuriddayda aan helay saddex bilood iba xoogaan ku xirraay haddana xuriddayda waa lay siiyey waana mahadsanyihin maxkamadda sharafta loo maadsan tahay dembigana waa lay waay waxaan waana mahad maxkamadda sharafta loo maadsan tahay anigoo magacayga cabdinaasir maxamed xasan ah joogo boosaaso lagu eedeeyey xeer nabartu maaragtay lee dami baaris lee dami baari wax dembi aana loo waayey intaasoo dhalinyaro aan ahanay oo dembigiina lagu waayey maxkamadda sharafta leh maanta ee xorriyaddaynanu soo celisay boqolkiiba boqol oonu mahad celinaynaa ma aha markii ugu horraysay ee maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay xorriyaddooda dib ugu soo celiso dad lagu eedaynayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab hase ahaatee waa tiradii ugu badnayd ee la sii daayo waxaa sidoo kale maxkamadda maantay la hor keenay sagaal rag ah oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururka daacish kuwaasoo maxkamaddu ay xukunkooda dib u dhigtay faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan natiijada doorashooyinka dalka faransiiska ayaa la filayaa in caawa sideedda fiidnimo xilliga dalkaasi ay soo baxdo natiijadu waxaana si weyn loo hadal hayaa in uu ku horeeyo doorashadan socota haatan hogaamiyaha ka socda xisbiga independence centris ama xisbiga madaxa bannaan ee dhinaca dhexdhexaadka emmanuel macron iyada oo guud ahaan dalka ama dalkaasi ay ka socoto doorashadii haddaba wariyaha v o a sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay doorashadan wareegeedii hore ee ka qabsoontay dalkaasi muddo laba isbuuc haatan laga joogo maanta waxaa lagu kala dooranayaa labada musharax ee emmanuel macron oo ka tirsan xisbiga independent center ee dhexdhexaadka u muuqda iyo marin lepen oo iyaduna hogaamisa xisbiga midigta fog kuwaasoo labaduba ku soo baxay doorashadii isreebreebka ahayd ee faransiiska toddobaadii ka hor ka qabsoontay saaka aroortii ayaa markii la furay goobaha codbixinta waxaa muuqanaya dad safaf dhaadheer ugu jiray si ay codkooda u dhiibtaan doorashadan oo la filaya inay soo baxda natiijadeeda caawa sideedda fiidnimo xilliga dalkaasi ayaa waxaa si ka duwan sidii sanadkii hore la saadaalinayaa in shacabka isu diiwaangeliyey aysa ka badneen siddeed iyo labaatan dhibic saddex boqolkiiba dadka isu diiwaangeliyey si ay codkooda u dhiibtaan si ka duwan sanadkii hore oo soddon boqolkiiba dadka codadkooda dhiibtay lagu qiyaasay doorashadan oo la filayo inuu ku horeeyo macron ayaa waxa aan weydiiyey axmed bile oo degan magaalada baariis ee dalka faransiiska inuu inoo sharaxo siday u arkaan dadka faransiiska labada musharax ay kala dooranayaan sahla labadan musharax marka dadweynaha faransiisku waxay aada ugu jahwareersan yihiin labada dhinacba labada dhinacba wax badan oo ay ku diidan yihiin baa jira marka loo fiirsho maalin loben iyada inta badan waa caddaa programkeeda oo qof waxay ahayd u ololeysa inta badan faransiisku inuu lacagaha faransiiska yurub ka baxo inuu lacagta yurub joojiyo in maaragtay qaxootiga inay kasoo horjeeday arrimahaasoo aada moodid in danaha faransiiska guud ahaan dhaqaale iyo dhinac walbaba ay wax u dhimi karto oo faransiis badin ay ku diidanaayeen dhinaca labaad macron oo ah ninkan centerka xisbiga wanaaksha hogaamiya waa ninka loo badin karo inuu madaxweynaha waddanka noqon karo sida saadaashu sheegayso isaga ruuxiisa waxaa lagu tiriyaa inuu capitalist yahay oo maaragtay dadka faransiisku waxyaalahay ku diidaan waxaa ka mid a inuu maarata danyarta oo kale dadka danyartaa inuusan u fiicnayn oo haddaba doorashadan maxay uga duwan tahay doorashooyinkii horey uga qabsoomi jiray waddanka faransiiska anis cabdulaahi xasan ayaa isna ka mid a dadka soomaalida ah ee degan faransiiska ee aan weydiiyey su-aashan doorashadan maxaad moodaa doorashada aan xamaasad weyn aan lahayn marka loo eego kasoo qeybgalkeedii ugu horreeyey oo gaari laba iyo tobankii saacadda hornimo labaatan iyo sideed dhibic lixdan iyo lix boqolkiiba marka loo eego labadii doorasho ee ka horreeyey midna ahayd labada kun iyo labiiyo tobankii midna ahayd labada kun iyo todob toddobadii oo midna noqotay boqolkiiba soddon midna noqotay boqolkiiba soddon iyo afar marka kasoo qeybgalku saaka ilaa labaiyo tobankii marka loo fiiriyo doorashooyinkii hore waa u gaabanya doorashada maanta ka hor waxaa toddobaadkan ka dhacay mid ka mid a tviyada gudaha ee dalkaasi dood ay ku kala cabirayeen shakhsi walbaba waxa uu ahmiyadda siinaya labadan musharaxee usoo baxay isreebreebka doorashada waxaana loo maleynayaa in daasi ay bedeshay aragtida dad badan sida uu leeyahay mar kale anis cabdulaahi dadku waxaad moodaa inay ka niyad jabeen horta dadkan oo xamaasadaysan ee ordaya ee is urursanaya waa dadka oo u codaynaya xisbigan cunsuriga amaba xisbigan uu hogaamiyo gabadhan la dhaho marin loben waxaad moodaa marka xisbigan kale ee on march ee uu hogaaminayo ninka labaad ee macron ee lagu wado inuu isagu ku guulaysanayo sidan maalmahan oo dhan la saadaalinayay boqolkiiba lixdan iyo labo in ay maxaa la yidhaahdaa ayna xamaasadaysnayn sida ay kooxda kale u xamaasadaysan yihiin marka maxaa la yidhaahdaa ta kale waxaad moodaa in la iska sii garanayo qofka soo baxaya macnaha marka maxaa la yidhaahdaa idaacadaha iyo dadka iyo la weydiiyo bisha juun ee sanadkan waxaa dhici doona doorashada dalkaasi ee baarlamaaniga ee faransiiska taasoo xisbiyada ay ku yeelan doonaan awoodda kuraasta baarlamaanka waxaana laga cabsi qabaa in haddii madaxweyne uu usoo baxo macron uusan yeelanin kuraas fara badan xisbigiisa baarlamaanka gudaheeda taasi oo ku qasbaysa in uu abuurto sida la leeyahay xulufo xisbiyo kale oo isku dardara taasoo keeni karta in dowlad wadaaga uu yeelan karo dalka faransiiska labada musharax ee macron oo ah soddon iyo sagaal sano jir ayaa waxaa uu yahay shakhsi siyaasad furfuran oo isagu doodii ay ka dhex muuqatay hadaladiisa siduu u doonayo yurub iyo kasii mid ahaanshiyaha faransiiska waxaa xusud mudan in faransiiska uu la daalaadhacayo dhaqaale xumo weyn oo haysatay waayadan xaddi aad u badan oo shaqala-aanta dadka iyo sidoo kale mushkiladaha weerarada xagjirka ee dalkaasi ka dhacayay sannadihii ugu dambeeyey taasoo ka dhigaysa in ammaanku uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee musharax kasta oo soo baxa uu ahmiyadda saari doono aad bay mahadsantahay sahre cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay caashe waxaan filaya dee waayadan doorashooyinka xamaasad u yeelay oo aada isha meelo badan kusoo cusboonaaday may dhinaca aragtiyahan wadaniyad jacaylka ee soo galooti nacaybka ahayee ma garanaysa waxaad moodaa duufaankaas meelo badan uu ka socdo marka adduunka waxaad moodaa in uu jaha kale u socdo hadda dalba dal buu isha ku hayaa maraykankay ka bilaabantay beri dhoweed holand baa la eegayey iminka faransiiska laeeg wadamo badan baa isha lagu hayaa marka waxay leeyihiin qolaba meesha ilaahay ku beeraha joogto saasay qaarkood qaba
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toos idinkaga imaanaysa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac boole jaamac
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahayo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sicir bararka iyo sababaha keeno iyo weliba waxa laga qaban karo waxaana barnaamijka noogu marti ah cabdi cali daakir oo ka mid ah dhaqaalyahanada soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda cabdi ugu horreyn adigoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal inta aanan u gudagelin qodobkeenna london waxaa ka dhacaya kow iyo tobanka bishan shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay bal warbixin kooban naga sii shirkaasi aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha v o e da meel kastay joogaan marka hore ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu la kulmayaa sida aad sheegtay dalkan dowladda ka talisa britain iyo beesha caalamka oo iswata runtii waxayna ku saabsan yahay miitinkaasi arrimo dhowr ah oo saddex qodob noqonaya dhaqaalaha horumarka iyo waxa la yidhaahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada hortaala laga qaado dalkana sidaad la socoto bicturka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay nabadiisu way burbursan tahay waxaa kale oo burbursan siyaasadiisa marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime ministerka uu isagu doortay waana taa arrimaha shirku uu maaragtay kusaabsan yahay dhanka dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha ayaanu ka qaadanaynaa ee sicir bararka muxuu ka tali doonaa ayaad leedahay shirkan shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability waa tahay maaragtay la wada garanayo maaragtay in waan waan waan waan waad mahadsantahay cabdiyow waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeenii waxaan jeclahay waa maxay sicir barar maxaase keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisid sixir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay ama waxaad odhan kartaa oo kale sixir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaadka good and serviceska waxa la yidhaahdo siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada dawadiisa dawadiisa waan u imaan karnaa waan u imaan doonaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado faahfaahin fiican inaad naga siiso runtii runtii sixir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah dhamaan
noo noo soomaaliye dhamaan bull inflation runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yidhaahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo markaa iyada a baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado men pool inflation markaa markaa sida aynu la wada soconno caaman soomaaliya oo dhan ama dhulka soomaali ay degan tahay oo dhan waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo wax kasta oo la cabayo wax kasta oo loo baahan yahay ala adeega oo dhan dibadda ayaynu kasoo iibsanaa marka iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu kusoo iibsanaa waxa weeye lacag adag oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga oo waxa aynu isticmaalaynaa waxa weeyaan wall priceka lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin soomaaliga ama somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego waxa kale oo keenta iyadana oo qayb kala ah qaybta kale ee la yidhaahdo cost bush inflation sixir bararka noocan ahna waa sixir bararka inta badan ka yimaada sidaa aan sheegay waxa la yidhaahdo qiimaha oo alaabta aad dibadda ka soo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jiraa wax badan baana maaragtay ku xidhan halkaa iyada markaa waxaa dhacda oo caaman soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta la soo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto markaa waxaa imanaya profit push inflation sixirka sixir barar kale oo la yidhaahdo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi markaa sixir bararka soomaali maanta meel kastay joogto wuu hadheeyey runti aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maarayn karo waxaa inoogu martaa cabdi cali daakir oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maarayn karaa see looga hortegi karaa sida la wada og yahay sixir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sixir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in la mid la yidhaahdo c p i oo ah consumer price index iyo mid kale oo la yidhaahdo maaragtay retail price index marka labadoodaba waxaa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahan nahay maaragtay waa tahay adoo mahadsan labadaaba inaad noo soomaaliyeyso isku day maadaama dadka badan ee soomaalida ay ku dhegaysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka ki waa halbeegyada lagu cabiro sixir bararka oo markaa iyada ah la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maaragta weeye halbeegyadaas marka si dhinaca kale haddaad eegto sixir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga layska daabacanayo si aad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in layska samaysto oo lacag badan maaragtay la sii daayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sixir bararka la wada og yahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo markaa iyada ah tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo markaa iyada ana waxa la yidhaahdo disline purchasing power ay sababto maaragtay taariikho badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman soomaali oo dhan meel kastay joogto waxaa jira waxa la yidhaahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagtaa badan ee la daabacanayo wadamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayay nineteen twentygii wadanka jarmalka dhaqaalihiisa waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagtaa badan ee layska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa la egi waxa labadii kun iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala south america oo igwador waddanka la yidhaahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhacweyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay waxgoyn weyday iyadoo ka timi arrintaa iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo waxgoyn weyday marka iyada ah waddanka ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarsation maaragtay lacagtiisii markay waxgoyn weyday marka caaman soomaali oo dhan waxa weeye waxa ku jira hadda waxa weeye waa sixir barar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jalleecno dhinaca dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horreeya ayaan u gacan hadinayaa dhegaysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka waa mahadsan tahay jaamac magacayga waxaa la dhahaa cali yacquub jaamac waxaan joogaa muqdisho khaasatan bakaaraha arrintaasoo runtii la xiriirta waxaan hadda ka hadlayno horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo brofesorka aad u mahadsanyaa siduu noogu sheegay iyo wariyaasha uu jaamac ugu horeeyo horta sixir bararka adduunka marka loo fiirsho waxaa keena dhaqaalaha dhaqaaluhu markuu fiicnaan waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro labaatan iyo shan boqolkiiba dollarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato markuu xumaadana waxaa laga dhimaa labaatan iyo shan boqolkiiba dollarka si dadku ay wax u gataan taas ma jirto runtii soomaaliya waxaa jira control la-aan baa jirta oo kow ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofku hadduu toban dollar wax kasoo baxsho uu xataa dhihi karo boqol dollar oo runtii aanu arkay marka sixir bararka soomaaliya ka jira ma aho sixir barar aan controli karno wax control ayaan hadda runtii ma muuqdaan waxaan la controlaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga controlo dhicidiisa iyo qaadadiisa maraykanka taas oo aan related la ahayn soomaaliya waxa ka jira oo maraykanku markuu lacagta dhimahayo ama uu qaadahayo uu daniis ka fiirsanhayo marka taasaa waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu toban dollar kusoo arko meelna uu kusoo arko labaatan dollar kusoo arko meelna uu kusoo arko boqol dollar maxaa xal ah marka caliyow waxaa xal ah waxaan xal ahayn waxaan xal ahayn waxaa waaye in la kontaroolo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka dollarka waxaa xal ah inaan iska kontaroolno runtiina waxaa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay kontaroolka dollarku nooguma jiro gacanta waa tahay dhaqaalihana hadduu dhaqaalihana hadduu ficnaado iyo hadduu xumaadaba meeshaa laga haystaa Waa- marka barofesorka waxaan ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka waa waa aad ayaad umahadsan tahay cali yacquub jaamac kusoo dhawow cabdi cali daakir walaalo aa- aad buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu u sheegay laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kastoo i dhegaysanaya ama soomaali aba meel kastuu joogo sida aynu la soconno ma jiro ilaa dawladdii maxamed siyaad barra ay ka baxday soomaali oo dhan dawladdii markaa gacanta ku haysay waa tii uu dhumay haykadkaasi ama ama central governmentiga waxaa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxaa gacanta ka baxay monitor policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta waayo soomaaliya ama waktigii maxamed siyaad barre waxaa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jira muu wareegi jiray laakiin waktigan hadda ah waxaa soo baxay laba lacagow oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oy ka maxay haytoolay liidato tii maaragtay dunida la isticmaalayay marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yidhaahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaala oo caalamka oo dhan qodobada ugu horeeya uu ka duulayay ku jirta marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa la soo celiyo oo oo la keeno physical policy iyo monitor policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka hard currency-gu kama shaqayn karo soomaaliya kama shaqayn karo waayahay ama meel kale kama shaqayn karo waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacag uu leeyahay lacagtaa iyada ah si ay u jirto tayadeedu i- wareegeeda waa in dawladdu ay maaragtay eh, ay ay ay- ay hirgelisaa waa tahay midda kale ganacsatada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ah ama ganacsi monopoly ah inay waddanka ku haystaan lagama yeelayo waayo waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bangigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaalla si uu u dheeli jiro monitor policy iyo physical policy si Aanu- dhaqaalaha loo ilaaliyo waddanka maaragtay oo dhan ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price controlka iyo oo dhan oo awood ama hay-adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo waddanka dhaqaalaha yaalaba aad Cabd- baan u mahadsan yahay cabdi cali daakir waxaanu siinaynaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamida muuse oo joogta magaalada boosaaso runtii aqoon-yahanka waan salaamayaa sidoo kale n shaqaalaha c o dana waan salaamayaa saddex su-aalood ayaan rabaa inaan aqoon-yahanka weydiiyo waa maxay sababta sicir bararka keenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco waa maxay mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay kicidda sicir bararka sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir barar ka dhicin wadanka waa mahadsantihin aad ayaad umahadsan tahay soomaali meel kastay joogto waddanku ma laha wax soo saar ma laha marka mar kasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dawlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqaysa waayo dalka waxaa soo galaa dibadduu ka yimaadaa marka halkaa iyada ah waxaa imanaya sida aan la soconno lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar marka dalka markay badeecaddu soo gelayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo boosaaso ama laga isticmaalayo xamar ama laga isticmaalayo hargeysa de waxa weeye currency-ga aynu wax ku soo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xeroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta waddanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha waddanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey way maqan tahay taa iyada ah dhinaca kale waxa aad iyo aad walaashay aada ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadu ay la socoto one dollar waktiga xaadirka ah inuu u dhigan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga somaliland oo kale wuxuu u dhigan yahay waktiga xaadirka one dollar equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa ten thousand somaliland shilling waxaan umalaynayaa xamarna uu kasii koreeyaa taa iyada ah marka iyada ah lama odhan karo sixir barar ma imanayo wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dowlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqayso oo qodobka ugu horeeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa waayo physical policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku way isku xidhan yihiin oo waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo micnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaadho kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in laga hor qaado sixir barar wax kasta oo keenaya marka waa in dhaqa dadka dhaqaalaha waddanka leh oo ganacsatada ah hab qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah waddanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax oo oo wax oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kaleba waddanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalka uu maaragtay u wareego oo waddanka gudihiisa uunsan uga bixin laakiin sida aad la socoto dollarka ka baxaa soomaali oo dhan maanta ka aada etoobiya meel kasta iyo bendinka ku baxa ummadda soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan waayo waynu la soconnaa maxay ahay tooley millions of dollarka maalin kasta baxayo ee la qaadayo cash marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta waddanka uga baxaysa waddanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummaddana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragtay waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee xamda oo boosaaso inaga soo wacday ina weydiisay haddaba aan u gudubno dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa nasre caynab buraale oo loo yaqaano nasre dhagaxley waa idin salaamayaa adiga wariyaha jaamac bul jaamac iyo wiilka odayga aqoon-yahanka ah arrinta sixirbararka haddaan dhex galo horta aniga waxaan qabaa qolba islaan qaxootidan joogtaan ahay in laba maado ay keento maadada koowaad oo ah wadankii kala dambeyn ma leh wax kala socdo ma lah raas caseer ilaa raas kambooni wadanku hadduu wadan dawlad adago midabadeeda u aasan yahay sixir bararku saa nooma saameeyeen dhibaataduna inta waa ka yaraan lahayd marka midda koowaad oo u horeysa waa dawlad tabaryaraanta jirta weeye awgeed taas taasaan ka idhi midda labaad waxaa waaye iyadoo maanta ay tahay mid wadankeena wadan baabaa uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yar tahay haddana nin walba suu doono u maamulanayo wadanka haduusa dawlad lahayn oo kala dambeyn lahayn waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday asagaa iskale hadda waa kuwa aqoonyahanku sheegaya doolardaa wadanka soo galo ninku doolarka asagaa iskale cidilama laha labadaa fikradood waa soo dhoweynay waa kaa haynaa su-aal miyaad ku darsanaysaa su-aasha aan ku darsanaya maadaama wadankii dawlad ay ku tilmaaman tahay waxaan leeyahay aqoonyahanka sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta wadanka inay sicir bararka sidaan u saameeyo dabiya dacal ilaa raas cafir ilaa raas kambooni qastaday ma laga yaabaa wax isbedela inay keento dawladdan haddeer gubsano yaro haddeertaan la magacaabo waa mahadsan tahay noo soo koob jawaab jawaab su-aashaas runtii runtii walaashay aad bay umahadsan tahay laakiin mar kasta iyo iyo qof kastoo i dhegeysta waxaan ku soo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dawladda inay ilaaliso marka dawladda ilaalintuna waxa weeye hay-ad kasta iyo wasaarad kasta xil baa saaran marka waxaa maqan oo aan jirin awooddii bangiga dhexe walow bangiyada hadda jira ama ama ama federaalka bangiye bangigiisaba ama dhinacayaga ama dalka ayaga dhinacan somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda marka marka marka wax suurtagalaba maaha waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxaa maanta soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn waayo tusaale yar baan ku siinayaayo haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo oo bangiga dhexe la yidhaaha lacag daabac waxa weeye haddii shay sablaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii uusan waxba ka qaban waxa weeye shaygaa qiimihiisii wuu jabaya jabay shaygii dawladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah gol ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aad moodo inay isku xidhan yihiin taasna waa tala rabo waayahay in qof kasta uu ilaahay ka baqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo kasoo horjeeda maaragtay dhegeysto kale ayaan fursad siinaynaa waktiga ayaa nugu yar dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya aada umahadsan tahay jaamac buula jaamac jaamac farasle adigii aqoon-yahanka e waa dhegeysto lagu magacaabo cabdullaahi cali delebey waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya horta anigu waxaan qabaaba in e, dadka soomaaliyeed in e, lacaga dowladda hadda jirta ee maxamed cabdullaahi farmaajo ay maaragtay usoo daabacdo E, horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaday ka tahay in ay eh, shacabka soomaaliyeed iyo weliba eh, guud ahaan dalka in eh, dhaqaalihiisa kor u kaco qeyb ayay ka qaadan karaan marka waxaan eh, maaragtay ka codsan lahaa eh, in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos- hoos u qaadin Eh, su-aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay eh, waa hal eh, annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay eh, shacabka soomaaliyeed lacagaha qalaad marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno aad aad ayaad umahadsan tahay cabdulaahi dalabey oo naga soo wacay muqdisho eh, cabdi cali daakir kusoo dhowow ji walaalkay ah, marka hore sida uu u sheegay waa run ah, dawladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato waan rajaynayaa runtii farmaajo ama dhinacaas waa waa wuu garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee somaliland ah, madaxweynaha hayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya laakiin waxaa aad iyo aada u fiican oo soo dhinacan federaalka soomaaliya iyo dhinacan kale ee somaliland ba maaragtay labadaba xaaraanka ah dalka in laga lagu isticmaalo waxa la yidhaahda laba lacagayo inay ka socdaan midda kale lacagta doolarka ah lama isticmaali karo waa in sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka ah ay go-aan ka qaadato waayo kuma socon karo maxay ahayd toolay waddan dhan oo qaran oo jira currencygiisii inuu meesha ka baxo waxa weeye waa tan maanta venezuela ka taagan oo weliba dhacday markay currencygeedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada deriska la-aa markay lacagtoodii waxgoyn weyday marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo controlka iyagaa haya laakiin ma laha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa iyaga laftooda waa inuu bangiga dhexe waxa ku jirta rulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bangiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa Ah, bangiguna uu keenaa in currencyga uu soo celiyo shilinka soomaaliya ee Waa tahay.
maaragtay ma qaadan doona insha allah aqoon-yahan cabdi cali daakir aad ayaad umahadsan tahay waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka waxaan rabnaa arrin soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada hargeysa berbera muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan telefoonada ku jirta ee iyadu ayadoo danabaysan la wareejinayo dhaqaalihii intii u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qeyb weyn ka tahay ee sicir bararka taas maxaad ka leedahay runtii lacagta teleefanka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta teleefanka qofba siduu u yaqaano oo wax ku iibinayo waxaa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo currencyga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay waxay samaynaysaa disline purchasing powerka waxyaabaha keena weya caalamka oo dhanna dariiqaasu u arkaa marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha uu ka maqan yahay regulationkii baa maqan marka saad ula socoto anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin systemkan ah mobilka lacagta la maxay ahayd lagu iibsanayo ama wax lagu wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo waayo ego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaadho kow dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso way ka baxday meeshii because hawa wax lagu kala lagu kala iibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag wadanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa electronigu wuxuu yaraynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacagta dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirto dee dowlad dowlad dowlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto waan u Dowladda- imaanaynaa waa waan ee waan rajaynaynaa in la helo dowlad hawshaa wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambayntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay dhegaystayaashuna ay ka hadleen daabacaadda lacag marka in lacag la soo daabacaa maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo runtii runtii daacadda lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bangigu leeyahay bangigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bangigii waxa weeye isagay inuu daabaca ay tahay lacagta lasoo daabacaya markaa bangigu iskama daabici kare ee wuxuu rabaa bangigu inuu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monetary policy siyaasadda maaliyadda markaa dhinaca maaliyaddu waa inay soo soo qoondaysaa daabacaadda lacagta loo baahan yahay marka caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dowladda ka jirta federaalka soomaaliya waa laba boqol iyo lixdan weeye miisaaniyadeedu haddii dowladda federaalka ka jirta soomaaliyeed ay maaragtay bajetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda bajetkeedii uu ka uu uu- uu uu maaragtay deficit uu uu yimi oo ah isbendingkeedii iyo dakhligii usoo xerooday waxaa badan isbendingkeedii baa batay marka iyada ah waa baahi la ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in waddanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay markaa dhinaca doolarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo sh- oo waddanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay laakiin qiyaas siman oo laysla og yahay oo dalka iyo ummadaba aan ku noqon maaragtay cabsi aan gelin laakiin hadday lacagtu Een, halkaas- halka- oo ay halka korodho, ayaan- waa dhibaato halka ayaanu ku daynaynaa cabdi cali daakir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad baad mahadsan toddobaadka dambe barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadan doonaa caafimaadka khaasatan caafimaadka ilkaha ee ummadda soomaaliyeed tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamaca oo inoola socodsiinayo xubintaasi wicitaanka dhegaystaha
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad weli nagala socotaan wararkan iyo warbixinadanna waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga e v o a cidda ay seegaanna iyo inta jeclin ee mar kale dib u daalacataba waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somali com aqalka hoose ee golaha koongareeska ee dalkan maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey xeer hakinaya ama ballaalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care xeerkan ayaa loo gudbiyey aqalka sare ee senadka haddaba waxaa jira walaac badan oo la soo darsay dadkii ku tiirsanaa caymiska caafimaadka ee obama care loo yaqaano jaaliyadda soomaalida ee dalkan maraykanka ayaana ka mid ah dadka arrintaasi walaaca ka qaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan wax kabeddelka ama laalista ku dhaqanka hanaanka caymiska caafimaad ee obama care ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne donald trump uu ku galay ololihii doorashada madaxtinimada hanaankan caafimaad ayaa waxa uu ahaa mid ay ku tiirsanaayeen dadka danyarta ah iyo qoysas tiro badan soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ay u badan yihiin ee minnesota ayaa waxaa la soo darsay walaac arrintaasi ku aadan sida uu faahfaahinayo injineer jibriil afyare oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda soomaalida ee maraykanka run ahaantii jaaliyadda soomaaliyeed oo u badan jaaliyad muxuu ahaa qoysaas ah badanaana haddana dad muxuu ahaa dad waaweyn ay ku jiraan aad bay noo saameynaysaa runtii waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo one point two million qof ee degan minnesota ayaa muxuu ahaa ku jirtay obama care ama affordable care act sida loo aqoon jiray dadkaasoo dhan aad bay u saameynaysa iyo weliba dadka muxuu ahaa naafooyinka ama disdisableka ah aad bay u saameyn doontaa waana wixii ku kaamben gareeyey madaxweyne donald trump iyo iyo xisbigiisaba marka waxaanu anagu runtii ku la shirnay la fadhiisanay aanu miitino la qaadanay dadka congresska noogu jira ee kasoo baxa minnesota ayaanu niri anagu waxaanu nahay jaaliyad runtii arrintan aada iyo aad kaga soo horjeeda ayna saameyn doonto in waxaanu ku daynay dadka anagu aanu soo dooranay inay arrintaa ay iska hortaagaan ayna ka dagaalamaan wal haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado muxuu aha haweenka soomaaliyeed iyo dumarka oo dhan arrintan aad bay u saameynaysa cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la yidhi ilaa iyo muxuu ahaa dadka incomekoodu yar yahay ilaa iyo forty thousand fifty thousand sixty thousand gaara runtii middle classka ah ama dhaqaalahoodu uusan badnayn aad bay u saameynaysaa haddii qofka xataa uu shaqeeyo shaqadiisu ay ka bixiso laakiin incomekiisu uu yaryahay ebel waxaa dhici jiray waxa la yidhaha subsidy ama kaabid waa la kabi jiray obama care ayaa kabi jirtay for example haddii aada u baahatid dental care waxa la yidhaha iyo iyo ka hortaga cudurada maxuaha faafa diabetiska saana daalka ugu sheegay oo kale iyo dhiigkarka iyo waxaas oo dhan obama care ayaa koobagerin jiray marka dad badanna waa jiraan hadda cuduradaas wuxuu ahaa runtii laga helay dhibaata weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo maraykan jooga uusan muxuuha daryeeli karaynin sida muuqata waxaa xeerkan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa qoysaska gaar ahaan haweenka iyo carruurta ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda sidoo kale waxa uu aad u saameyn karaa dadka waayeelka ah ee xanaanada u baahan sida ay tilmaamayso fartuun cilmi oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ah kuna sugan gobolka minnesota dhibaatada qeybta usugaris haddaan tusaale idinka siiyo ilmaha soomaalida hadda waxaa ku badan jiradan la leeyahay autismka oo ilmaha wax u dhigta dhimirkooda iyo iyo koritaankooda hadeertaan oo caafimaadka aan la jarinin ama aan aan dhibaatadan hadda soo gaartay aynay soo gaarin ayay soomaalidu ilmahooda iyo waxay heli la-yihiin in caafimaadka in ay helaan ama acceska ay u helaan ilmaha cadaanka ah oo jiradan oo kala qaba sababahana waxyaaba badan aan sabab kuna midabta koor dhaqankii iyo iyo iyo languagekii ama luqadii iyo dadkii dhakhaatiirtii oon ahayn dad dhakhaatiir soomaaliya ama dhaqankeena aqoon already waxaa jira disparity ama already waa la kala duwan yahay tanna waxay sii bilaabeysaa marka inay ilmihii kabasoqaada autism ku dhacay ama dhimir daradu haysay ayba totally ay heli waayaan in in la sarogaray sababta tahay saa u ogtahay sharcigan wuxuu lugta ku dhuftay in dadka already ama dhibka qaba ama ha ku dhashaan ama ha ku dhaco in dadkaas oo kale inay lagu daray oo gooni loo loo wareejiyo aynan heli karin min daaweyn saxa ama ama caafimaad kaar oo dhakhaatiirtu ay ku daaweyn karaan cunugan sababta ilmaha autismka qaba ama dhibaatada ku dhashay waxay u baahan yihin ilaa intay ka dhimanayaan keer khaasa in soomaaliduna jiradan aaday ugu badan tahay marka taasi waa mid example oo dhibaato keenayso hooyada soomaalida ama uur kale ama ilma haysata oo keligeedana dhaqaaluhu aada bay ugu yaray oo dowladay ay ku tiirsan yihiin haddii dowla ku tiirsanaantin hadda wax kamid ahaa dhaqaalihii guriga kasoo galaya kii kale oo cuntada ay ka qaadanayeen caafimaadkana number one uu ahaa haddii caafimaadkii la jaro ama carqalada ay gasho taasna dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa marka communitygu waxaa umalaysaa weli arrintaasu si fiican looma fahmin marka wacyigelinaan bilaabayna haddii ilaahay waxaan sugaynaa aqalka sare waxa uu sameeyo dadka waaweyn oo soomaalida waxay saameyn kartaa waxaan een, dhibaatadii dagaalkii wixii dhacay jirooyin aanan aqoon jirin baa dadkii waayeelka hadda wada haysta sakarowgii cudurkii macaankii baa ku dhacay een, dhiikar baa ku dhacay een, ciladan iyo dhaqan isbedelis waxaa malaysaa jirooyin badan ayaa dadkii wada haya oo kaarkii caafimaadka haddana dhibaatadu ka keersiina waxa waaye in aynan helaynin in keerkii ay u baahnaayeen ama taxatirkii ay u baahnaayeen waxay kaloo leeyihiin meelo lagu hayo n n dadka waaweyn oo senior daycare ay dhahaan amaba n specific khaas ah wax oo lagu saacidayo noloshooda lagu- lagu kor loogu qaadayo waxyaabahaas dhan n n hadday noqon lahaayeen meesha nursing homeka ama dadka hayoo kale waxyaabo badan badan badan oo faa-iidooyin hadda u leh waayeelka waxaa laga yaabaa in hadhowtidii sharcigan uu lugta ku dhufto oy oy ay- ama meel cidlaa kusoo dhacaan ama een, taxadarkii iyo keerkii ay hore u helaayeen een, boqolkiiba konton ama toddobaatan ay hoos u dhacdo xeerkan ayaa ah mid iminka horyaala aqalka sare ee sanadka ee maraykanka waxaana socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca bulshada rayidka ah oo la isku dayayo in lagu hakiyo mashruucan xeer ee muranka dhaliyey
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay haatanna barnaamijkii ganacsiga ayaa idiin soo gudbinaynaa waxaana inoo soo diyaariyey wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku soo badanaya xarumaha ganacsiga ee lagu iibiyo qalab xafiiseedka iyo kombiyuutarada waxaana sannadihii lasoo dhaafay dadka u baahan kombiyuutarada iyo qalab xafiisyeedyada ay u aadi jireen magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale maamulaha xarunta ganacsiga marwaas oo lagu iibiyo kombiyuutarada iyo qalab xafiiseedka cabdirasaaq yacquub xasan ayaan kala sheekaystay qalabka ay iibiyaan run ahaantii waa qaybtan waa qayb ganacsi oo een, ah, qalabka qaabxafiiseedka iyo alaabaha een, qalabka sida kombiyuutarada oo kale iyo waxyaabahaas ayaan ku iibinaa waa xarun een, ah, la aasaasay sanadku markuu ahaa kun- ah, labada kun iyo toddobadii ilaa iyo haddana waa si toosa ayay beere uga shaqaysaa Een, waxaana een, ah, ganacsigeena sida horey baan u sheegay wuxuu ka ka kooban yahay labadaas qaybood oo dhinaca qalab xafiiseedka ah ee, hadday noqoto qaybaha stationariga sida ee, buugaagtii qalimaantii een, ah, waxyaabihii xafiis dhan looga baahnaa iyo qalabka xafiisyada sida miisaska kuraas- kuraasta een, iyo wax- wax alla wixii qalab xafiiseed ah iyo sidoo kale ee, qaybaha kombiyuutarada iyo qalabkooda Een, ah, kombiyuutarada markaan soo qaadno waa een, ah, xarunta marwaas waxay caan ku tahay farsamada kombiyuutarada een, iyo iibinta kombiyuutarada cusub ee la keeno Een, run ahaantii waa ee, dadkana aad bay een, ugu xiran yihiin xaruntan marka aan fiirino gobolka Ee, waa intaan hadda soo sheegnay eh, ganacsigeena intaasuu ka kooban yahay waxaa ii muuqda baakooyin qaarkood ay aada u waaweyn yihiin qalab noocee ku jira baakooyinkan Een, hadda eh, hortaana waxaa yaala qalab xafiiseedkii hadda markaan ka soo qaado kale armaajo- armaajooyinka eh, kuwa alwaaxa kuwa biraha ah een, ah, miisaskii oo kale ayaa yaalo sidaad ujeedaan Eh, waxaa jira kuraasaha oo kale iyagoo xirxiran iyagoo een, furfuran waan gadnaa Een, kombiyuutaradii kale eh, waa qalabkii kombiyuutarada sidaad ujeedaan xarunta Een, intaasoo dhan waan iibinaa Een, ah, waa adiga complete een, qalab xafiis oo dhammaystiran oo kombiyuutaradiisa wixiisa leh haddiina looga baahdo waa xarunta waa laga heli karaa marka yaa idinka qaata qalabka aada iibisaan Een, run ahaantii horta haddii la dhaho ganacsi isaga xadid ma laha oo qofkii ku yimaadaad wax ka gadaysaa hadday noqoto shac- een, qof caadi ah u socdo oo iskiisa u socdo ama hadday noqoto hiyaad ama een, ama iskuul intaba naga een, nooma kala socno oo qof walba noo yimaado oo doonaya in qalab xafiiseed uu iibsado waa gacmo furan ayaan kusoo dhawaynaynaa Een, waxay u baahato hadday noqoto dhinaca qalab xafiisyada iyo hadday noqoto een, dhinacii electroniga ama kombiyuutarada iyo waxyaabaha la midka ah.
sideed ku fakarteen xarun ganacsi noocan inaad furtaan iyadoo aan ogsoonahay sannadihii lasoo dhaafay xarumo ganacsi oo noocan inaysan ku olin magaalada baydhabo run ahaantii markaan dareennay baahida ee ka jirta ee, qalab xafiiseedkii loo qabo iyo kombiyuutarradii loo qabo dadkana badanaa een, alaabahaas oo kale ay ka soo qaataan ee, muqdisho ayaa waxaan ku fikirnay in dadkii loo keeno xarun ee, ka baahi tirta ama ka ka haqabtirta een, ah, dhinacyada aan hadda soo sheegnay sida qalab xafiiseedkii iyo dhanka kombiyuutarradii iyo waxyaabaha la midka ah taas ayaan ugu kaliftay run ahaantii dadkana aad ayay ugu diirsadeen een, ah, waayo wixii markii hore ee, dhib badan ay u mari jireen oo alaabihii ay soo jajabi jireen oo wax badan ay ka soo ciladoobi jireen hadda fadhigooda loogu keenay waxa waxaa jira dad oo farsan yaqaanaha alaabaha u xirxira oona xafiisadooda ama xarumahooda ugu geyno oo alaabihii sidaas ugu soo xirxira hadda wax walba fadhigooda ayay ku helaan taas ayaan nagu kaliftay inaan eh, sameyno xaruntan guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eeg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay buu mahadsanyahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga ka hor intaynaan dhinacii heesaha eegin cashay bal qodob ka mid ah warkii dunida inoo korma dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalla ciidan oo shantii bishan mey ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ay ku dishay macalin cismaan cabdi baadil iyo saddex maleeshiyada ah al-shabaab ka mida ninkan oo ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa hogaamiyaha kooxda ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku dhintay weerar uu ciidanka xooga dalku ku qaaday sida lagu sheegay war-saxaafadeed ee dowladdu soo saartay mahadsanid caashacuud oo inala socodsiinaysay qodobadaas warka ugu doorkarona haatanna dhinacii heesaa haddaan mar kale gebagabada jaleecno
hay waa heesta waqti iyo fanaanka maxamed suleybaan tubic allahu naxariisto adaan kuu daayay kulba marka dad dananka muusiga waxaa tira caashaa ku roon caasha dhinaca u dheg raaricinaysay
dalyaroo intaan ahay ha ii soo dhowaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda ha ii soo dhowaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowr waxaan ii dhammaynayn sharaftayda dhowra dhagaxayo araggaba ka dheeree agtayda waqtiyow dhul oma soon waqtiyow dhul oma soon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan waqtiyow dhul oma soon waqtiyow dhul oma hay waqti waqti dowladaan dhaliilo oo dhibaatadii haysaan ka warqabin dharaar qur ayuu yidhi allah u naxariisto codkii wuxuu ahaa fanaankii maxamed suleybaan tubaac heesta waqti waxay u dambeysay guud ahaan barnaamijka galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga ismaaciil iyo bashiir oo dhinaca farsamada noo joogay sidaas iyo nabadgelyo
daayahaafoonayn dalyaro intaanahay daayaa u roonayn dalyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheeree agtayda